This is VOA1, The Hits.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa axad toddobiiyo tobanka bisha nofembar sanadka laba kun iyo afar iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ay ku jiraan siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxweynihii hore shariif sheekh axmed oo siyaabo kala duwan uga falceliyey tallaabadii labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ay ku ansixiyeen sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qofka iyo codka qorumka labada aqal markii horebaa la sheegay qyoaaawaay wada jirkoodii cid ka aamustay ma jirto cid diiddayna ma jirto diiba waa oggolaadeen sidaa daraaddeed waa ansax heerka dhisidda guddiga madaxbannaan ee qaranka iyo soohodamaha
maamul goboleedka jubbaland oo iyagana sheegay inaysan qayb ka ahayn xeerka dhismaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee baarlamaanka uu ansixiyey waxaa kalood maqli doontaan maamulka wajeere waqooyi bari ee kenya oo xoolo gaaraya ilaa shan kun oo neef ka tallaalaya xanuun halis ah qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida saraakiisha caafimaadka ee falastiin ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay sabtidii shalay duqeymo cirka ah ku dileen ugu yaraan toban falastiiniyiin ah islamarkaana ay dhaawaceen labaatan kale gudaha iskuul ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo ku yaala ghaza saraakiisha waxay sheegeen in iskuulka ay qaramada midoobey maamusho ee abu asii laga wado howlo gurmad ah oo looga soo daadguraynayo dadka ku hoos jira burburka hoostiisa ma jiro wax wara oo ka soo baxay dhanka israa'iil oo ku saabsan dadka rayidka ah ee halkaasi lagu laayay laakiin milatariga israa'iil waxay sheegeen in laba madfac oo laga soo tuuray waqooyiga gaza lagu burburiyey hawada israa'iil taas ayaa muujinaysaa awoodda ay weli kooxaha falastiiniyiinta ay u leeyihiin in ay markaasi madaafiic ku tuuraan israa'iil kadib saddex iyo toban bilo oo halkaasi dagaal xoog leh uu ka socday dagaalka khaza ayaa barakiciyey in ka badan laba milyan oo ruux halka lagu dilay in ka badan saddex iyo afartan kun oo falastiiniyiin ah madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxweynaha shiinaha ji jinping oo sabtidii shalay ku kulmay magaalada lima ee dalka beru ayaa ku celceliyey muhiimadda ay leedahay in la joogteeyo wadahadallada lagu maareynayo xafaltanka u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha labada mas-uul ayaa liima uga qaybgalaya shirweynaha madasha iskaashiga dhaqaalaha aasiya iyo baasifiga ee lima beru xiriirka maraykanka iyo shiinaha ayaa ah kan ugu muhiimsan adduunka ayuu yidhi biden isagoo oo ku nuuxnuuxsaday mas-uuliyadda labada hogaamiye ee ah in aan loo ogolaanin tartanka uu galo colaad wadahadalladan waxay ka hortegayaan xisaab xumo ayuu biden ka yidhi kulanka wuxuu intaa ku daray in afartii sano ee lasoo dhaafay ay xaqiijiyaan suurtagalnimada in xiriir la yeesho madaxweynaha shiinaha ji ayaa isna muujiyey dareen la mid ah isagoo sheegay in labada wadan ay tahay inay maskaxda ku hayaan danta adduunka oo dhan shiinaha iyo maraykanka ayaa hadda ah labada wadan ee ugu awooda badan dhaqaale ahaan iyo militari ahaanba dunida dhegaystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa barnaamijka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilownay xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyey tallaabadii xildhibaanada labada aqal ee golaha shacabka aanirahda ee golaha sharci dejinta soomaaliya ay shalay ku ansixiyeen sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha soomaaliya kaasoo toddobaadkii hore ay horgeysay xukuumadda federaalka sidoo kalena maamul goboleedka jubbaland oo khilaaf uu kala dhexeeyo dowladda federaalk ayaa iyagana si weyn uga horjeestay xeerkan afhayeenka golaha shacabka sheekh aadan madoobe oo shir guddoomiyey fadhigii labada gole ayaa ku dhawaaqay codayntii lagu ansixiyey sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka tooska ah iyo xuduudaha federaalka forumka labada aqal markii hore baa la sheegay boqol toddobaatan iyo saddex waay wada jirkoodii cid ka aamustay ma jirto cid diidayna ma jirto boqol toddobaatan iyo saddexdii isku jirka markii horeba loo sheegay waa islisadii wax kuma soo darsimin boqol toddobaatan iyo saddexdiiba waa ogolaadeen sidaa daraaddeed waa ansax heerka dhisidda guddiga madaxbannaan ee qaranka iyo soohodamaha sharciga dhismaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ayay labada gole ansixiyeen kadib markii dib u eegis ay ku sameeyeen ay wax kaga bedeleen sida uu golaha ka hor sheegay xildhibaan mahdi guuleed oo ah guddoomiyaha guddiga xeerkan u qaabilsan baarlamaanka xubnaha labada aqal waxa ay ka doodeen qodobada uu ka kooban yahay ee hindisaxeeraadkan kor ku xusan guddiga oo ka amba qaadaya soo jeedimaha xubnaha labada aqal wuxuu duba eegis ku sameeyey qodobadii laga dooday isaga oo tixgelinaya soo jeedimaha labada aqal wuxuu ku soo biiriyey qodobka toddobaad faqraddiisa labaad oo u dhigan sidan wasiirku marka uu soo xulayo siddeed iyo tobanka xubnood ee guddiga waa in ay ugu yaraan boqolkiiba soddon haween noqdaan guddigu waxa uu wax kabeddel ku sameeyey qodobka tobnaad faqraddiisa afariyo toban shaniyo toban lixiyo toban iyo toddobiyo tobnaad waxa uuna ku soo kordhiyey ssc khaatumo iyo gobolka banaadir guddigu waxa uu soo jeedinta xilka qaadista xubinnimada ku samayn karaa xubin ka mid ah guddiga isaga oo u gudbinaya wasiirka si waafaqsan faqradda koowaad marka ay isku raacaan saddex meelood labo ee xubnaha guud ee guddiga
xeerka la ansixiyey oo falcelin ay ka dhalatay ayaa waxaa ka soo horjeestay xubno ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee ku jira baarlamaanka kuwaasoo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame halka xubno kalena ay si weyn u taageereen xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa nasiib darro ku tilmaamay xeerka la ansixiyey oo uu ku sheegay wax aan dastuurka waafaqsaneen wuxuu kaloo sheegay in xildhibaanadii xaadiray fadhiga uusan kooramkooda dhammayn siduu yidhi
guddiga maanta la sheegay in la ansixiyo oo baarlamaanka laga ansixiyey runtii waa ayaan darro weyn oo in golihii shacabka soomaaliyeed ama baarlamaankii labadiisii aqal oo la leeyahay maanta boqol iyo toddobaatan saddex xildhibaanaa timid gacantay wada taageen qof diidayna ma leh qof ka aamusay ma leh qof ka dooday ma leh wax ka dooday ma leh marka waxaad moodaa in golihii shacabka uu iska noqday maaragtay meel lagu sacabtumo waana ognahay xildhibaanada jooga inaysan boqol labaatan ka badnayn oo kooram xataa aysan dhammayn una badan yihiin wasiiradii xukuumadda waa iska ognahay waa wixii lasoo samey jiray wax xigmadoo hadda ka kordhaayana ma laha meeshaas waxaa ka soo baxay wax sharciya ama wax dastuuriya maaha nidaamka federaalkana waad khilaafsan tahay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo ka tirsan golaha shacabka oo isagana ka soo horjeestay tallaabadii labada gole ee baarlamaanka ayaa sheegay haddii doorasho la qabanayo inay noqoto mid heshiis lagu yahay wuxuu su-aal geliyey in wakhtigan uu dalka aadi karo doorasho qof iyo cod ah iyadoo laba maamul goboleed ay ka biidiidsan yihiin
cilada koobaad waxaa waaye wada joogidooda iyo sharciyadan waa waa kow labo arrimaha doorashooyinka qof ma laha waa inuu dadku heshiis ku yahay marka la yidhaahdo waxaa la qabanayaa qof iyo cod waa wax aad iyo aad u fiican laakiin soomaha in laisweydiiyo see lagu gaari karaa qof iyo cod magaaladan maanta aan joogno oo caasimadda ah oo dowladda ay ku shaqaynayso ma ka dhici kartaa qof iyo cod oo dadka intay baxaan si xura oo xalaala cod ma u dhiiba karaan dalkan waa federaal laba dowladood ama laba maamul goboleed ayaa waxay ka biyadiideen hannaanka hadda wax u socdaan haddii doorasho la qabanayo saa uga qayb qaadanayaan hore waxaa u maqnaad somalilan senatar cabdiweli ibraahim garyare oo ka tirsan aqalka sare ayaa difaacay xeerka ay ansixiyeen wuxuu fariin u diray xildhibaanada ka soo horjeestay oo ugu baaqay in gudaha baarlamaanka ay kula doodaan maanta waxaa baarlamanka labada aqal ee halkan ku shirayay ay ansixiyeen guddigii doorashada iyo soodimaha ee doorashada wenman wenbood ama qof iyo codkiis noo qaban lahaa taasoo ah mid weyn oo aan ugu hambalyaynayo ummadda soomaaliyeed uguna bishaaraynayo inay faa'iido guud u tahay kana saarayso inay jujuub ugu jireen codkooda oo dad gaara loo xiray oo kooto loogu xidhay waxaa sidoo kale aan maqlayaa in qaar ka mid ah xildhibaanno nagala tirsan labada aqal ee baarlamanka sheekh shariif iyo rag kale ay iyaguna magaalada muqdisho ku qabanayaan iyagoo ah niman diidan in dadweynaha codka doorashada loo celiyo waxaan ugu baaqayaa saaxiibbadaasi golaha labada aqal baa naga dhexeeya waxaan jeclaan lahaa inaad codkiinna ku biirisaan ama ka dhiibataan boodiyumka naga dhexeeya oo aad timaadaan
xildhibaan maxamed daahir caanooye oo ka tirsan golaha shacabka ayaa v o a u sheegay in kooramkii xildhibaanada uu dhammaystirnaa markii la ansixinayey sharciga dhismaha guddiga doorashada isagoo sheegay inuu ka mid ahaa mudanayaashii dooda ka keenay waxaa la ansixiyey sharci dalka iyo dadka soomaaliyeed muhiim ah oo dalka u jihaynaayo doorasho inay dhacdo oo doorasho qof iyo cod ah oo maxay ahayd guddigii qaban lahay ayaa maxay ahayd maanta ansixinay baarlamaankan waxaa u joognay xildhibaanada si mug leh hadda kooramkana wuxuu ahay kooramkii intii loogu talagalay oo in ka badan u ahay waayo cidna hadda maanta shahaad zuur iyo been waxba kuma falayso xildhibaanada soomaaliyeedna magaalada way joogaan dee qofkii asaga ikhtiyaarkiisa u diido oo banaanka ka joogane cidda hadda ku qasbaysa ma laha oo maxay ahayd oo maanta ulku keenaysa ma laha ani waxaan ka mid ahay dadkii ka dooday oo wax ka qabay qodobadan ka hadline dhammaantood si shaafi lahaa noogala daaweeya oo meeshaa lasoo wadageliya dhammaantood si qanaaco leh oo qurux badanaana guddi usoo bandhigeen qofka xildhibaanka oo inta banaan istaaga wax ka sheega waxaa u roon inuu baarlamaanka gudihiisa yimaado xaqu u leeyahay oo u dhaha anaa tirsana xildhibaanada jooga waa loo ogolyahay inuu xabad xabad u tirsaa loo ogolyahay xeerhosaadkeena banaynaayo hadda xeerkii waa ansixiseen marka maxay tahay tallaabada xigta ama lagu dhaqaaqayo kadib ansixintiina tallaabada xigta way caddahay xeerkan annagaan soo saarnay maanta madaxweynaha saxiixaaya kadibna ii sheeg wasiirka arrimaha gudaha ayaa wuxuu soo magacaabi doonaa sideed iyo toban ruux ayuu soo selectigrayn doonaa wuxuu u keeni doonaa ii sheeg golaha wasiirada dabadeedna waxaa loo keeni doonaa baarlamaanka loo keeni doonaa baarlamaanka ayaa u ansixin doono
isla wararka ku saabsan sharciga doorashooyinka ayaan weli ku jirnaaye dowlad goboleedka jubbaland ayaa si weyn uga soo horjeesatay sharcigan ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka soomaaliya wasiirka warfaafinta ee jubbaland cabdifataax maxamed mukhtaar oo qadka telefoonka ee magaalada kismaayo aan kula xiriiray ayaa v o eda u sheegay in dowlad goboleedka jubbaland uusan qayb ka ahayn xeerka dhismaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee baarlamaanka ay ansixiyeen aragtida jubbaland way sheegatay oo wax qarsoon ma ahayn wax cad oo wuxuu ahaa inaan qaadacnay war-saxaafadeedkeena ku xusan weliba dowladda jubbaland waxay mar kale caddaynaysaa aniga ku hadlaya madaxa magaca dowladda inaysan qayb ka ahayn kana ahaan doonin xeerka doorashooyinka sharci darada ah ee aan heshiiska la ku lahayn baarlamaanka soomaaliya ee isku dayay inuu meel mariyo iyadoo xitaa kooramku sidaan hore usoo xusay uusan dhamaystirnayn waxaa xusid mudan in aqlabiyadda xildhibaanada baarlamaanka ku matala dowladda federaalka soomaaliya jubbaland iyo puntland aanan qayb ka ahayn kalfiyadii la horkeenay xeerarka doorashooyinka qaranka tallaabadaasi ee maanta baarlamaanka qaaday iyadoo wadahadallo iyo waanwaan ay inoo socotay waxay caddayn u tahay in madaxda dalka aysan diyaar u ahayn wax wadahadal ah oo isdhegeysi ixtiraam iyo tanaasul loo sameeyo waayo haddii madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay wada tashiyo iyo nidaam iyo aragtiyo saxa ay ku maamuli lahaayeen dowladda federaalka soomaaliya jubbaland iyo puntland toonama maqnaadeen maxay tahay yacni waanwaanka intaasi iyo rajada iyo waxa aad ka hadasheen ama warsaxaafadeedkiina ku jiray yaa waday waanwaanta halkayse ka socotay waanwaanta labada dhinacba way ka socotay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda jubbalandba soomaalida waa dad walaalo ah waa dad xigto ah waa dad isku diig ah oo aanan qowmiyado kala duwan ahayn marka mar walba way jiraysaa wadahadal labada dhinaca aan wadahadalna sideedabana oo aan wada heshiina waayo waxaa ka soo bixi kara waanwaanta sideedababa ma heshiinayno haddaan rabno haddaan rabnana wayna heshiinaynaa marka waanwaan labada dhinaca way jirtay oo puntland jubbaland iyo iyo iyo iyo dowladda dhexe waanwaantaasna aragtida annaga aan ka haysana waxay ahayd in dalka loo turo nidaam dawli ah lagu dhaqo dowlada xubnaha kaa dowladda federaalka soomaliya ama sababtaas sababta jubbaland iyo puntland u maqan yihiin
may soo aragtaan idinka haddii aad tihiin jubbaland in labadii gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo dhammaan qeybaha qabaa'ilada soomaaliya ama deegaanada ay ku dhan yihiin inaad shaqadoodii ku qabsanaysaan oo xeerarkii iyo sharciyadii ay soo saari lahaayeen aad idinka ku haysataan shaqadooda
dalku waa federaal walaal aan aan ku xasuusiyo dalku waa wada waa federaal waxa heshiis lagu yahayna waa wax wadar ogol ah waxaanan waxa wadar ogolka aan lagu ahayn ama aan heshiis lagu ahayn kama socon karaan dowladda dhexe waa inaad aniga marka hore igu qancisaa fikirkan aragtidan kadib xeerkan aad igu qancisaa laakiin haddaadanba igala tashanin oo xeer intaad iskala carartid aad ula tagtid baarlamaankii de taa ma aha taa sharci lagu qabsanaya ma aha waa wax aan annaga u aragno baarlamaan baa soo maqan hadda fiiri tusaale labada aqal ee mataqaanaa xubno ka tirsan kismaayay joogaan lama lama tabin looma yeerin lama taasha lagama gelin waan samaynaynaa nidaam baynu raacaynaa nidaam baynu yeelaynaa midna lama oran waa uun in yar oo weliba aan kooramkiisii xataa dhamayn puntland baa maqan xildhibaanadii labada aqal ee puntland way maqan yihiin xildhibaanadii labada aqal ee jubbaland way maqan yihiin
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka jubbaland cabdifataax maxamed mukhtaar oo qadka telefoonka ee magaalada kismaayo igu warramayay wasaaradaha beeraha ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa wada dadaalo wada jir ah oo ay uga gol leeyihiin sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka dalaga beeraha waxay kulan kula yeesheen magaalada baydhabo saraakiil ka socotay hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya arrimaha beeraha warkan waxaa baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh
ujeedada kulanka hay-adda faw iyo hay-adda ifaad ay la yeesheen wasiirada beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa ahaa sidii loo horumarin lahaa mashaariicda dhanka wax soo saarka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale kulanka mas-uuliyiinta ayaa diiradda lagu saaray si weyn in loo taageero beeralayda koonfur galbeed oo abaare iyo fatahaad soo noqnoqday ay saameeyeen wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka koonfur galbeed isaaq cali subag oo warbaahinta hadal kooban siiyey ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan wafdiga hay-adaha faw ifaad iyo dowladda federaalka iyo in la horumariyo mashaariicda dhanka beeraha
may aad iyo aadn ka faraxsanaa wafdiga wasaaradda beeraha dowladda federaalka hogaamiyaas oo qiib ku weyn hay-adda ifad oo runtii hay-ad aad iyo aad caawiyaas beero soomaaliya oo hata ilaa iyo xilligii hore maadaama aad mashaariicdii hata cusubiyiin oo mashaariic hoog leh hata qorshahay intay ku bilaabaan koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan gaar ahaan koonfur galbeed may fadaaya wasiiru dowlaha wasaaradda beero oo federaalka asad intii beedhoha kala nagdo marka inkoreyna inagana madinka damboyna inagana koley wafdigan hadhawaawishii hatigeekan koyne wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya asad cabdirasaaq ayaa sheegay baydhabo inay u yimaadeen sidii beeralayda koonfur galbeed looga horumarin lahaa dhanka wax soo saarka iyo waraabka wuxuu kaloo sheegay wasiiru dowlaha beeraha iyo waraabka dowladda federaalka in laga gudbay mashaariicdii baayaha deg dega ama emerjensiga ujeeddada safarkan wuxuu ahaa mashruuc ay hay-adda ifad ay ka fulinayso south west iyo jubbaland oo iyadana aan ku tegi doono booqasho hay-adda ifad waxaa weeye hay-ad soomaaliya aada u maalgelin jirtay dhinaca beeraha way ku soo noqotay soddon sano kadib waxayna rabtaa inay ka fuliso mashaariic muhiim ah oo horumarta beeraha ku saabsan mishinkan wuxuu u yimid hay-adda faw inaan isla soconno mashaariic kanaala ah oon rabta in hay-adda aan soo aragna maanta oo faaw ay hore uga fulisay inaan tagno soo qiimayno oo meeshii laga sii wado Ah, waddanku in badan baa howlo emergency bes laga fulin jiray laakiin hadda ujeeddada waxaa weeye in howlo horumarineed oo development project laga sameeyo taasoo la rabo hay-aduhu inay ay coordinate gareeyaan faaw meesha ku joojisay baan ka sii wadaynaa hadday primary canal samaysay secondary baan samaynaynaa hadday secondary sameeyeen tertiary baan samaynaynaa deegaanada koonfur galbeed waxaa ku yaala dhulbeereedka ugu wax soo saarka badan soomaaliya oo sanad walba uu ka soo go'o dalagyo kala duwan haddii la horumariyo beeraha koonfur galbeed waxaa najaxaya ama sare u kacaya wax soo saarka maadaama shacabka koonfur galbeed boqolkiiba lixdan ay ku tiirsan yihiin dalagyada ka soo go'a beeraha mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka wajeer ee waqooyi bari ee kenya ayaa wada wejiga koowaad ee tallaalka xoolaha kaasoo qorshahooda uu yahay in ilaa iyo shan boqoloo kun oo neef ay kaga tallaalaan xanuunada halista ah ee ku dhaca xoolaha warkan waxaa gaaraysa ka soo diray wariyaha v o e da maxamed faarax shire
wasaaradda xanaanada iyo xoolaha maamulka wajiir countiga waxay bilowday inay ka tallaasho cudurrada kala duwan ee xoolaha ku dhaco taladii ugu faraha badneed ee ebed cudurrada kala duwan laga tallaalo waxay wasaaraddu sheegtay in haatan qorshaheedu uu yahay in dhammaan lixda degmaha ee u ka kooban tahay maamulka countiga wajeer dadka xoolo dhaqatada ahaa ay xoolahoodu deegaanada kala duwan ay ku nool yihiin goobahooda kala duwan ay ku gaarayaan sidaasina waxaa sheegay wasiirka xanaanada iyo xoolaha ee countiga wajeer mudane faarax siiyaad
maalinkii waxaan ku qiyaasna hadda inay talaale hayaan ilaa afar kun magaalada aan soo marran hadda ilaa afar kun ay shalay talaaleen maantana ilaa markaan soo marin laba kun iyo shan boqolay joogeen hadda magaaladan aan joogno oo shanta abaq shalay waxay talaaleen ilaa saddex kun hadda waqtigan aan joogno oon weli lixda saac la gaarin waxay marahayaan ilaa laba kun iyo shan boqol oo neef marka general speaking markii kor guud ahaan waxaan ka rabnaa in la talaalo ilaa shan boqol oo kun oo neef marka dadka xoola dhaqatada waxaan kula talinaynaa inay xoolaha keenaan maxaa yeelay waqtigaan haysan ayaa waqti yar eh mudane faarax ayaa waxa uu sheegay in qorshaha haatan dowladda ugu tala gashay in uu yahay ka hortegidda iyo ka tallaalidda cudurrada aadifdheer iyo geesdheer oo intooda badan ah cudurro halis ku ah xoolaha walaalyaal talaalkan wuxuu ku fiican yahay inuu cudurraha faafinayaa iska ilaalinaya waxaa kaloo isku fiican yahay dadka ma aragtay xoolo dhaqatada eh naftinkooda xoolaha waxay u dhaqanayaan inay waxna gadaan waxna ay maaragtay ay caani iyo hilib ay ka raadsadaan xoolo waxaad gedi kartaa marka la daaweeyo oo ma aragtay fiican yihiin oo ay socon karaan marka hadda waqtiga aan ku jirno waa abaar abaartana waqtigeeda badanaa xoolaha waa la cifaan waxaa dhacda badanaa in maaragtay ay tabarta ka yaraato hadda naftinkeeda marka waxaan siinahaynaa multivitamin cirbadaa lagu durahaya kuwii ugu nugul oo ma aragtay ka saaciidaynaya daciifnimada qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee xoolahoodu halkaasi lagu tallaalay ayaa waxay sheegeen in tallaalka nuucan oo kala ayaa ay tahay mid wax badan ka bedeli karto caafimaadka xoolahooda aniga waxaa la yidhaha xasan sheekh mumanaa la yidhahaa dakhtariintayada maarta alxamdulilaahi oo finiri ih ka socoto maarta alxamdulilah inoo imaadday alxamdulilah ilaah xoolaha maarta dur haysa dawladda maarta waa maasan tahay xoolaha waa aad ay u lacibsihiin daawo maarta alxamdulillah waxaa noola keenay maarta alxamdulillah nafaqada soo celinaysa noola keenay daawada diifdheeraha noola keenay daawada maarta alxamdulilaahi goryaanka wax walba noola keenay waxay sheegeen in haatani cudurro kala duwan xoolahoodu ay la soo daadanayeen haatanna isbeddel laga dareemayo deegaano kala duwan oo loo kala kici timayna ay ahaayeen kuwa haatan dowladdu ay xoga hor leh ay ka soo helayso
waa anigoo xeble axmed xuseen oo arbaqayraansi joog ee xoolaha inuu noola daaweeya noogula imaado daawo wanaagsan noola keenay anidinka noo wadiin oo daawo wanaagsan aan ku qanacsanna xoolaha waa rafaadsanyihiin daawaan u baahneen waa jirriyihiin jirriyaa jirkooda ku jirto waxaan u baahneen inay noola daawaa saaka xoolaha waa la daaweynaya wax la daaweeyey oo taga waa jiraan wax hadda lagu hayana waa jiraan dakhtariinta waa mahadsan yihiin maxamed farax shire v o a garisa
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii wehel caashiq iyo cabdicasiis iskalaaji
wehelkayga noloshaay kolka wacadka diintiyo xaqa waalidiintiyo waxyeebe laga tago wehelkayga noloshaay kolka wacadka diintiyo xaqa waalidiintiyo waxyeebe laga tago wax kastoo mudnaalo adniga la qarawey adiga yeeyoy ka sii wacan wax kastoo mudnaalo adniga la qarawey adiga yeeyoy geeyoy ka sii wacan wayrada dareenkiyo xididada wareege waraab shadiidiyo wadnaha adaa adiga gacaloy wadnaha dega wayrada dareenkiyo xididada wareege waraab shadiidiyo wadnaha adaa adiga gacaloy wadnaha dega aniguna wad mooye weligay intaan jiro waxaa igu walaaya inaan ku ku wanaag falo aniguna wad mooye weligay intaan jiro waxaa igu walaaya inaan ku ku wanaag falo waxdayda midigay warasada gobaatay wabiilmaaniyo waqalidaatay waxdayda midigay warasada gobaatay wabiilmaaniyo waqalidaatay nasab waa fiyaa tahay waayaha adduunkana waxaan laga lagama waaye nasab waa fiyaa tahay waayaha adduunkana waxaan lagama iyo waxaan lagama waaye walbahaarka noloshiyo warwarkiyo dhibaatada waxaan kaga bagsoodaa wajiga wajiga geeyoy wajigaga quruxda
walwalkii dhibaatada ayaan kaga bogsoodaa wejigaaga quruxda leh ayuu yiri iskalaaji codkiisa ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo
waxaan kaga bagsoodaa wajiga wajiga wajigaga geeyoy quruxda leh aniguna wad mooye weligay intaan jiro waxaa igu walaaya inaan ku ku wanaag falo weliga